habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha maarsana waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo laga helay qofkii ugu horreeyey ee uu ku dhacay xanuunka corona virus waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka waxaan xaqiijinnay xaaladdii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xaaladda cudurka coronavirus ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cudurahu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabadii dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee erboorka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo gala ee waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo gala ilaahay manu ka magan gelayna inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoownahay gudaheennana anaga waxba ka dhicin ilaa imika meel laba u caafimaadba
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegeystayaal idiin helaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida xanuunka coronavirus ayaa ku sii fidaya wadamo badan oo dunida ah hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa maanta sheegtay in haatan cudurku gaadhay ilaa soddon waddan oo ka tirsan qaaradda afrika waxaana kiisaska la diiwaan geliyey ay dhan yihiin saddex boqol iyo sideed iyo labaatan kiis guud ahaan afrika dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay markii ugu horreysay in qof soomaali ah oo ka soo laabtay mid ka mid a waddamada laga helay cudurka coronavirus jirkiisa laga helay xanuunkaasi ama fayraskaasi hadalkan ayaa waxaa maanta ku dhawaaqday wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya fawsiya abikar nuur
isla wararkaasi coronaviruska ayaanu ku jirnaaye saraakiil sarsare ayaa maanta sheegay in la xaqiijiyey in xanuunka coronavirus uu gaaray ugu yaraan soddon waddan oo ka mid a afar iyo kontonka dal ee qaaradda afrika digniinta ugu badanna sida aad haatanba dhegaysanayseen waxa ay maanta ka timid waddanka soomaaliya oo mas-uuliyiinta caafimaadku ay xaqiijiyeen in kiiskii ugu horreeyey laga helay mid ka mid a dad ka soo laabtay waddanka shiinaha wakaaladda wararka a p ayaa sheegaysa in kiiskaasi laga helay soomaaliya uu mas-uuliyiinta qaaradda walaac fara badan ku hayo soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ka mid tahay wadamada afrika kuwooda ugu liita dhinaca caafimaadka tanzaniya liberiya iyo benin ayaa iyaguna xaqiijiyey in dalalkooda laga helay xaaladihii ugu horreeyey waxaa suurtagal ah in dalal badan oo afrikaan ahi ay joojiyaan socdaalka dibadda iyada oo kiisaska ilaa iyo hadda la hubiyey ay soo guuriyeen dad dibadda ka yimid aljeeriya ayaa gebi ahaanba joojisay socdaalka dhinaca cirka iyo badda ah ee kaga iman jiray dhinaca qaaradda yurub
mas-uuliyiinta dowladda turkiga ayaa maanta oo isniina sheegay in ay ilaa iyo hadda xaqiijiyeen siddeed iyo toban qof oo laga helay coronavirus labayo toban qof ayaa dalka turkiga maanta oo keliya laga helay fayraska waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin oo keliya ah laga helo sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku warku waxa uu intaasi ku darayaa in dadka xanuunka laga helay qaarkood ay kasoo safreen wadamada yurub iyo ameerika kumanaan qof oo turki ah oo kasoo laabtay dalka sacuudiga oo ay ku cumraysanayeen ayaa axaddii la geeyey goobo lagu karantiimaynayo waxaana wasaaradda arrimaha gudaha turkigu ay sheegtay in baararka iyo goobaha lagu caweeyo la xiri doono laga bilaabo isniinta maanta ah si loo yareeyo halista faafitaanka coronavirus
gaari lagu xiray walxaha qarxa ayaa shantii galabnimo ee maanta waxa uu ku qarxay bartamaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso goobjooge ayaa v o e da u sheegay in qaraxaasi aanay cidina wax ku noqon balse uu dab xoog badani ka kacay kadib markii uu qarxay ciidamada ammaanka ayaa soo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana lagu guulaystay in dabka la damiyo sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka bari oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o e da u sheegay in qaraxan lagu xiray gaari uu lahaa nin ka tirsan ganacsi ganacsatada puntland balse uu gaariga keligii qarxay oo aanay cidina waxba ku noqon dhacdadan ayaa waxa ay daba socotaa kadib markii habeennimadii xalay hoobiyayaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada boosaaso aagaasi waxaa xarumo ku leh qaar ka tirsan ciidamada ah b s f ta maamulka puntland ayaan weli wax wara ka soo saarin qaraxa iyo hoobiyayaasha lala beegsaday gudaha magaalada boosaaso dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa qeybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington cudurka fayruska ah ee korona la yidhaahdo oo kusii fidaya wadamo badan oo dunida ayaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxa ay maanta sheegtay in haatan cudurku uu gaaray ilaa soddon waddan oo ka tirsan qaaradda afrika waxaana kiisaska la diiwaan geliyey ay dhan yihiin saddex boqol sideed iyo labaatan kiis guud ahaan qaaradda afrika iyadoo ay ugu badan yihiin kiisaska laga helayo wadamada masar koonfur afrika iyo aljeeriya haddaba dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay markii ugu horreysay in qof soomaaliya oo ka soo laabtay mid ka mida wadamada laga helay cudurka koronafirus jirkiisa ah laga helay xanuunkaasi hadalkan waxaa maanta ku dhawaaqday wasiirka caafimaadka fawziye abikar nuur warbixintan waxaa inoo diyaariyey xuseen bare aadan wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya fawziya abikar ayaa shaaca ka qaaday in maantoo isniin ah ay baaritaanadu caddeeyeen in qof ka mid ah dadka ay dowladdu hore u xaraysay ee ka yimid meelaha uu ku badan yahay xanuunka korona laga helay fayraska xanuunkaasi dhaliya waxaanay faahfaahin ka bixisay qaabka lagu ogaaday iyo macluumaad kale oo dheeraad ah raxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horeeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aada iyo aada uugu koreeyay waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baaraya waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nineteen loo yaqaano saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in qofka xanuunka laga helay iyo dadka kale ee la xaraysanba caafimaadkooda gacanta lagu hayo islamarkaana waxay dowladdu shaacisay inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo lagaga hortegayo coronavirus sidaa ay saxaafadda u sheegtay wasiirka caafimaadka fawziye abikar dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban cashar qalabkii qaar waa la dalbay qaar waana loo keenay wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan aan la socodsiin doona mar walba xaaladda meesha ay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso hay-adaha dowladda culamaa udiinka masaajidyada qeybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan ayagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yarayn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si ka alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo dhinaca kale waxa ay xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta shir isugu timid ay soo saartay go-aan ay ku joojinayaan duulimaadyada caalamiga ah ee imanaya ama ka baxaya soomaaliya si loo xakameeyo fiditaanka coronavirus waxaana saxaafadda u faahfaahiyey go-aamada ay dowladdu soo saartay iyo xilliga ay dhaqan gelayaan wasiirka duulista ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka siddeed iyo tobanka bisha march laba kun iyo labaatanka muddo shan iyo toban cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha siddeed iyo tobankeeda marka ay dhammaato habeenkii lix saac la gaaro sagaal iyo tobanka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah arrimahan ayaa imanaya iyada oo dunida uu ka taagan yahay walaac laga qabo xanuunka corona oo si xawli ah ugu fidaya dalalka caalamka
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey dhinaca kalena madaxweynaha somalilan ayaa ka hadlay cudurka coronavirus waxaanu sheegay inaanay ilaa hadda jirin cid laga helay somalilan sagaal mustafe xasan nuur ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan oo shirkiisan jaraa-id ku qabtay xarunta madaxtooyada ee somalilan ayaa waxa uu ka digayaa khatarta cudurkan dunida kusii fidaya ee coronavirus ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cudurahu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee erboorka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo gala ee waaweyn dalkeena meelo badan baa laga soo gala xuduud weyn baynu leenahay wado wali way furanti laakiin meelaha socodka u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara markaa maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddadaa soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay ee lug inagu soo gala alla de ilaahay maanu ka magan gelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin la imika meellaba rur caafimaadba
dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in aada loo ilaaliyo maxaabiista iyo meelaha bulshadu ay isugu timaado waxaa kaloo inoo xiraysan maxaabiistii oo meelkuu xirsanoo u baahan in la ilaaliyo inaan cudurka u tallaabin waxaa la mid ah dadka dhakhaatiirta ku jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxaa u baahan ciidamadii oo xereeye ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxaa ka badan inta qayashaha ee mafaarishta isugu timaada in warsuhayn oo u baahan inay is ilaaliyaan adduunka oo dhamme wuxuu isku raacay ma laha dee waa lagu daweeyo ee waa laga hortagaa stabiska layidhaha laga hortago waxaa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka in la joojiyo caalamka o dhan baa isku raacsan inagu meelo badan ururkooda waxaa ku jirta nolol maalmeedkeena sayladaha xoolaha shaqaalaheen u badan iyagu tagaa suuqyadan wax lagu iibiye ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu ilow kala adeegtana dadkeenna inta u badani iyaduu shaqa tagaa oo kaa maarmi karaa haddaba waxaa loo baahan yahay kamaaran waagii nolosha iyo caafimaadka saynu u ilaalinaynay in la iswaafajiyo
madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo amarka wasaaradda caafimaadka lagu shaqayn doono loona daba fadhiisan doono cid kasta oo ka hor timaadana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan
waxaan doonaya inaan u sheego ummadda somalilan iyo dadkao dhan iyo wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynihii waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadla wasaaradda caafimaadka istaag taagnoog goonana kuu xidhana waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baac basharkii toodu raacaya sidaa waxaa ku jirta danteenna saa nood gallo laga bilaabo iminka maalin walba guddideen waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmaya ugu dambeyntii madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu fariin u diray culimada dalka iyo sidoo kale bulshada culimmadu m warka ay dirayaan waa in mudooba dad baa waxay dhahdaan cudurkan gaa- kuma dhaca muslimka oo gaaladu ma ku dhaca oo waa wax gaaladu inoo keento oo waa wax hadar bini aadmigu waa iska mid cudurku wada qaada gaal iyo saabna wuu ku dhacay sina waa looga wada taxadiray oo waa laga wada hortegay markaa qofna ayaa lagu aaminsan in cudurkan muslim kuma dhacay oo waa ciqaabe cudurkan dadka wada gaadhaaye si ha laga wada taxadiro dadka ka taxadirka ha loo wada sheego oo ha la wada maro culimmadu horkoolka ugu weyna ka qaato oo caqiide ahaan nadaafadda iyo islaalinta waqaayat inay waqaayadu ka wanaagsan kadootaka ha u sheegaan waa la hayaa xadiis dhaba oo markii ay asxaabtiiba joogtay inuu ka dhacay shaam daacuun oo la yidhi cumar bin khadaab hagelna ka soo noqo innagu ducada ilahay baynu baryaynaa inuu ilaahay naga safta saaro musiibadaha adduun ka dhacda maanta in hortahay intaba waxaa ka dheer wuxuu keeni doonaa hoosu dhac dhaqaale oo innagana inuu keeni doonaa adduunka kala xidhan baa dhacaya diyaaradii waa taal joojinaayo baduhu ku yaraanaya isocodkaa yaraanaya labadii qofee jaarkaabaa yaraanaya labadii qofee saaxiibadaha ay waxda cuni jireen ee isku dhawaanaya baa kala durkaaya taa lafteeda qof wala waxaad se dee dhaqaalayso ha ummad waxaynu dhahay waxaynu maalinta ahay laba dabka saarta weliba ragga mid qayra saaxiibadii la boodbooda mid walba tobanka doolar maanta hal labaatanka doolar dabku saara markaa kuwa haystoo taajira iyo ku faqiirabana aynu waxayna kaydsanno sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
aad bay u mahadsan tahay sagaal mustafe iyo warbixintaasi hargeysa nooga timid markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa la diyaaraa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da xanuunka corona virus oo markii ugu horreysay ka dilaacay magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii disembar ee sanadka tegey ayaa waxa uu ku dhacay in ku dhow kun oo qof oo dunida oo dhan ilaa iyo waddan waxaana ugu badan dalka shiinaha halkaas oo dad ka badan kun oo qof ay ugu dhinteen xanuunka kunna ay ka soo bogsadeen sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o cudurka dilaacay ayaa noqday mid ka mida khataraha ugu waaweyn ee soo wajaha taariikhda dhaqaalaha dunida iyo suuqyada ganacsiga hay-ado waaweyn shirkado iyo bangiye ayaa wax ka bedelay saadaashoodii dhaqaale ee ay hore usii sameeyeen waxaana ka mid ah ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dunida ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo o e c d dhinaca kale cabsida uu abuuray xanuunkan ayaa gelgeshay suuqyada caalamka gaar ahaan kuwa saamiyada saliidda duulimaadka iyo safarada xareed maax oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay dhaqaalaha kuna nool gobolka minnesota dalkan maraykanka ayaa uga waramay barnaamijka elayska saameynta corono ee dhaqaalaha waa waa mahadsan tahay Eh, cudurkan horta wuxuu abuuray arrin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si keliisa ku timid Eh, run ahaantii maraykan keliyana maha adduunka dhan waaye adduunkana saa og tahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan meesha koowaad uu kasoo bilowda waa china chinana wuxuu saa og tahaba oo yahay waa wax soo saarkiisu adduunka dhan u gaaraa Eh, alaabaha adduunka isticmaalaha dhan qayb badanoo kamid ah saa soo saara alaaba raqiisahoo maraykanka ama africa ha noqoto inta badan wada isticmaalaan oo soo saara cudurku markuu china ka bilaabo waxay keentay inuu wax soo saarka china hoos u dhaco taa waxa ay sabab ku ay dhib ku noqotay kambaniyaasha isticmaali jiray alaabahaas oo s- oo inta ka geli jiray maraykankao kale kambaniyaal badan baa ku xiran taa dhaqaale xumay keentay hadduu adduun kusii faafana oo maraykan kusii faafana run ahaantii hadda suuqa stark marketka oo wa- oo shareska lagu kala iibsado yani hoos ba u dhacay oo culays weyn baa saaran Eh, dad kambaniyaashii yaryarka ahay oo dhan culays weyn baa saaran xareed maax ayaa qaba in dhaqaale xumida ka dhalatay cabsida viruska corono ay culays gaara ku keento dadka saboolka ah ee murqumaalka ah ee soomaaliduna ay ka mid tahay Eh, haddii tusaale ahaan aan usoo qaato cudurkan wuxuu aad saameyn xoog leh kusii leeyahay dadka dabaqada hoose nolosha ku jira oo haddii oo soomaalida tusaale ahaan usoo qaadano maadaama hadda soomaali dadka la hadla yihiin hadda gobolka minnesota deganahay oo kale tusaale ahaan eh, dadkii tagaasida waday yacni waxaa soo wajahday dhaqaale xumo haddaad maqaayad leheed waxaa kusoo wada kusoo wajahda dhaqaale xumo sababtoo ah dad badan ma imaanayaan maqaayadihii so dhinac walba waxaa intaa kasii dheer maraykanku caafimaad guud oo qof walba ou heli kara ma laha dadkaa ka shaqeeya shaqooyinkaas oo iskaa u shaqaysa ah ama taxi ha wadeen ama ama keligoodba ha shaqaysteen oo maqaayad yar qofka duu leeyahay ama meel yar oo kafee u leeyahay waxaasoo dhan yacni ma laha waxyaabaha caymiska dadku helaan shaqooyinka caadiga ka shaqeeya oo markay shaqadu ka dhammaato lacagta loo sii wadayo leexad ma laha marka dhaqaale xumadan hadda ka dhalatay cudurkan coronavirus waxay culays weyn weyn saari doontaa dadka soomaalida oo kale ah oo inta badan shaqooyinka xamaaliga ah shaqooyinka sida madax bannaan dadku u shaqaystaan ayuu culays weyn saari doonaa taana waxay si dadbaan culays usii saari doontaa dadka dalkii soomaaliya joogo kale tusaale ahaan ama africa joogo kale oo lacagihii loo dirayay dadkii lacagihii diraya haddii shaqala-aan ku dhacdo yacni taa waxay kutusaysaa culays ka imaanaya taa waxaa usii dheer iyadana africa aad bay ugu xiran tahay china so hadday china africa ku xiran tahay oo wixii china uu soo saarayay ay dal ay africa soomaaliya ama ahaato ama dal kale ahaataba ay soo gaari waayaan dib bay lahaa tan kale africa iyaku ruuxda china waxbay u dhoofiyaan taa xataa culays baa imaan hadduu china dhaqaalihiisa hoos u dhaco marka dhibaatadu yacni intay sii daco soco doonta lama yaqaan laakiin hadda cabsi weyn baa jirta brofeor xuseen warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaa isna ka waramaya saameynta dhaqaale ee corono horta dee sida maxamed oo aada og tahay waxa uu saameeya waxay ku xidhan tahay sida uu u faafayo xanuunku oo uu dad kala dabeetana uga cabsiinayo oo inkastoo dhimashadu ayna weli badnayn laakiin waa cabsida uu keenayo oo ma garanaysaa dadka aada uga cabsiinaya baa keentay inuu dhaqaalihii runtii si xun uu ula dego waxaa hadda la marayaa masalan haddaan ka qiyaasano laba meelood midi waxa weeyaan dhinaca saliidda caydhiin midna waxa weeyaan saamiyada lagu kala iibsado ma garanaysaa suuqyada saamiyada lagu iibsado haddaan markaa tusaale uga soo qaadno waddankan canada iyo waddanka maraykanka haddaan ka soo qaadno waxay hoos u dhacday markii meeshii ugu sarraysay uu gaadhay berigii dhawe saddex bilood ka hor suuqyadaasi gaadhina marka loo eego waxay hoos u dhaceen lix iyo labaatan boqolkiiba ayay hoos u dhaceen boqolkiiba lix iyo labaatan oo hadda la sheegaya inay ku jiraan waxa xuna ay ugu yeedhaan yacni suuq noqday beerka waxa ay yidhahdaan beer marketka ama aynu oran jira butida dee laakiin adugu xayawaanka mid markuu aad u kacayana waxay yidhahdaan bul bay yidhahdeen oo diyo bay ku sheegaan markuu aad hoos ugu dhacana waxay ku sheegaan bahashaas butida bay ku sheegaan marka halkaasu ku jiraa baa la dhaha marka boqol kiiba labaatan uu hoos u dhaco ayaa laga bilaabaa waxaa la filayaa in dhowr baa soo maray hore oo noocaasa baa soo maray hoosdhac noocaasa kuwii ugu xumaa inuu noqdo ayaa hadda la filaya haddaanay wax isbedelin oo dadka da caafimaadka qolooyinka qaarkii baa waxay leeyihiin afar bilood baa laga yaabaa inuu waxan sii socdo hadduu afar bilood sii socdona waxaa laga yaabaa markaa boqol kiiba afartana waxaasi ay hoos u dhacaan annaga waan ka sii liidanaa kanada haddaan nahay maraykanka sababtuna waxa weeyaan badroolkii ayaa isaguna aad hoos ugu dhacay oo laba labadaba ay keentay waa maree dee baahidii loo qabay oo gaar ahaan warshadaha shiinaha ayaa u qabeen oo yaraaday oo ma garanaysaa dee keenay inay wax badan iibsan waayaan iyo diyaaradihii oo dee hadda shaqadii yaraynayo waa taasi waxay markaa keenaysaa diyaarad badan inay kacaan bedroolka isticmaali waayaan maraakiibtii dalxiiska iyaga laftooga waaba kii la joojiyaba la yidhi joojiya kuwaxaasoo dhan inay maga marka kuwaasna baa saliiddii inay hoos u dhacday qiimaheedu keenay laakiin waxaa ka sii daran markii hoosa u dhacday waxaa la doonayey inay waddamada saliidda soo saaraan laakiin gaar ahaan ruushka iyo obika ay isku tagaan oo ay yidhaahdaan maxaan hoos u dhignaa oo ay waxay soo saarayeen hoos u dhigaan si qiimuhu kor ugu yarkaco way ku heshiin waayeen markay ku heshiin waayeen gaar ahaan ruushka oo diiday oo dhaqaalihiisa waxoogaa doonaya inanay hoosu lacagtaasi waxoogaa ka maarmin sacuudiga baa isna ku carigsaday oo yidhi haddaad sidaa yeesho anna qiimahaban hoos u dhigaya siddeed doolarba hoos u dhigay qiimihii wax soo saarkiisiina laba milyan oo foosto maalintiibuu ku kordhiyey taasina waxaa keentay inuu qiimihii uu hoos u dhaco boqolkiiba konton inay hows u dhacdo saliidda qiimaheedu hoos u dhaco meeshii uu gaadhay ugu sarreeyey laba bilood ka hor marka la eego haddaba halkuu gaarsiisan yahay hoosudhaca dhaqaale ee dunida ee lala xidhiirinayo xanuunka korono brofesor xuseen warsame ayaa ka jawaabaya dhaqaalihii waxaa laisleeyahay adduunku ugu yaraan hal dhibic markii hore ilaa afar inu kuwa ku baa la filayay ilaa saddex buu hoos udhudhuci laba hoos ugu dhici baa laleeyahay marka aad buu hoos u dhacay xataa mararka qaarkood maraykanka iyo kanada iyo yurub waxaa laga yaabaaba inay galaan recession waxaa la idhaahdo ama hoos u dhac kayra caadiya inay galaan dhaqaaluhu ayaa laga yaabaa qiyaastii laba milyan oo jainis ah ayaa ku nool qaaradda afrika kana shaqaysta in ka badan siddeetan kun oo arday afrikaan ah ganacsato iyo dalxiisayaal isugu jira ayaa iyana taga shiinaha sidaa daraaddeed iyadoo qaaradda afrika ay tahay midda ugu degdegsiimada badan dunida xagga korriishaha iyo abuurmista magaalooyinka shiinuhuna uu yahay wadaygooda ugu weyn dhinaca ganacsiga ayaa halista koronavirus ee qaaradda ay tahay mid sarraysa dhowr iyo toban waddan oo afrikaana ayaa hadda xanuunka uu gaaray maxamed jaamac qalile oo ka mid ah ganacsatada somalilan ee alaabta soo dejiya ayaa barnaamijka elayska uga warramay saamaynta korona uu ku yeeshay ganacsigooda isagoo sheegay in xilliga uu saaciiday nasiib wanaag waxaa ku soo dhacay xanuunku wuxuu ku soo dhacay wakhtigii fasaxa ay geli jireen waxaa lagu xisaabtami jiray saddex bilood oo uu jaynuhu fasax ku maqnaanayo istoogyada iyo alaabta waa la diyaarin jiray marka la diyaariyo waxaa la soo qaadi jiray marbaa sidaa ay usoo kala horbaxdo ayaa loo keeni jiray marka markii xanuunku dhacay wuxuu ahaa wakhtigii fasaxa ee fasaxa loo sii baxayay buu ahaa dhammaan wixii istoogiyo ama alaab diyaarsanaana ee yaalay dekedahana way soo baxeen oo way yimaadeen iminka warshadii way bilaabeen dharkii iyo alaabtii dharka iyo waxay nooga yimaada filinjarka iyo waxoogaa aan badnayn oo weliba elektaroonkaa intiiba way bilaabeen marka waxa weeyaan alxamdulilah aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa inaana wax kala gu'i jirin cabdulaahi cusmaan oo isna ka mid a ganacsatada somalilan ayaa barnaamijka u sheegay imanka waxaa nimankeena macalushirkaa dhibta yar haysatay la maaraysana waxa weeye shaygii ay taaban lahaayeen bay deydaya laakiin waxaa ka soo soko maray wed baa ka soo soko maray oo dadkii way iskaga baqeen runtii nin walba telefoonku maciinsaday oo sidii wuxuu soo rarayey ayuu markaa teerigareeyey inay maraakiibtoo kale iyo dee wax la habsaamaan waa suurtagal laakiin wax dhibahoo imikayna haysta amba ristiyahoo macalushir gudihiisa ku yimi amba safaraa qaarajka u baxayay oo istaagay ma jiraan dadka laftood barhkood waxaabay u kaceenba hindiya oo ay wax u doonteen qaar baa tegey meelo kale tegey bagastaan oo kale iyo meelaha tegey waxa weeyaan kolley ilmaadanku intaa waa siqayaan oo dee macalushir guiska wuu socdaa laakiin marketka kolleyba kolba meel baa ilaahay furaya kolba il banaa il dee awdneed marka hore ayaa la furaya marka waxaa laga yaabaa inay wax badan isbedelaan laakiin imika wax laga guuray weli jayne oo layidhi jayna laga laga xuub siibtay ma jirto faarax aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada boosaaso barnaamijka elayska ayaa weydiiyey saamaynta corono jina sidaan ognahay waa suuqa ugu weyn adduunka ee wax soo saara ha ahaato badeecad ha ahaato waxa badeecadaha lagu xiro ama lagu baakij gareeyo marka meel kastoo adduunka ka mid ah iyo sharikad kastoo adduunka ka mid ah way saamaysay arrintan laba qaab bayna u saamaysay annagoo sidaa ognahay alaabta qaybna waxaan ka keennaa china toos looga keenaa qaybna wadamada aan ka keennaa waxay ku xiran yihiin china oo alaabta alaabta ay ku sameeyaan bay china kasoo gataan marka laba goorbaba wuu saameeyey si toos ah iyo si aan toos ahaynba faarax ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu saameeyey corono ganacsigooda waxaa laga dareema alaabihii siciradoodii hadeer inkastoon weli la dareemin laakiin alaabta maadaama koronuhu uu waqtigiisa hadda uu jira laba bil saddex bil uu yahay alaabihii lasoo gaday aysan weli imaanin intooda badan matalan kasoo qaad alaabta laga keeno oo kale kasoo qaad kaba soo qaad turkiga alaabta waxa ay ku xiraan ama raw materialka ay ka sameeyaan oo dhan china yaalaan marka shirikad kasta markaad wacdo ama qiimihii baa kacay ku odhanaysaa ama isug bay ku leedahay alaabta waxaan ku samayn lahayn baa naga maqan oo naga kala go-ay gaar ahaan electronicska waxyaabahan oo kale matalan oo kale matalan oo kale waxyaabaha wax lagu xiro matalan oo kale koobabka qasaacyada wadamo badan oo sameeya way jiraan laakiin china nin walba wuxuu ugu xirnaa maadaama koostiga qiimaha china lagu sameynaya uu yaraa sidaa daraaddeed qiimihii markuu china laga waayey sablaygii waxay keentay in alaabti meel walba adduunka ka kacdo waxaa kaloo jira konteynaradii qaadi jiray maraakiibta konteynaradii qaadi jiray inkastoo shidaal ku dhacay haddana qiimihii way kiciyeen sababtay u kiceen waxay tahay markab kasta wuxuu ku bixi jiray go-an bag alaabta markuu china ka keeno faaruq buu ku noqon jiray china markii alaabtii ka wada joogsatay laga keenayo o dhan ka joogsatay koostigii maraakiibta ku shaqeynayn xitaa wuu kacay suuqi oo dhan wuu kacay wax walba way saasay u kaceen marka dareenkii xoogaa yar hadda waa la dareemaya laakiin wakhtiga soo socda waxaan waa mawjad oo kale wakhtiga soo socda aad loo dareemi doonaa isbedel weyn oo dhinaca qiimayaasha iyo iyo ah maxaa la dhahay badeecadahaba iman jiray waayitoonkooda iyo iyo iyo macnaha oo laanshooda iyo way jiraan hadeer waa la dalbadaa way shaqeeyaan waayo gobol jeena ma wada xirna gobolka uu cudur ka dhaca aad u xiran gobolada kale way shaqeeyaan laakiin still inta badan alaabihii laga dalban jiray china kulligood way yaraadeen alaab waxaa ugu daran hadda ugu badan matalan alaaba toyska carruurta ku ciyaarta oo kale oo laga keeni jiray boqolkii sagaashan iyo sagaal china alaabahaasoo kale aad iyo aad baa sanadkan u yaraan doonaan sida soomaaliya suuqyada soomaaliya oo dhan qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa iyana ka hadlaya saameynta korona uu ku yeeshay ganacsigooda annaga waxaana reer china waxaan ka shaqaynaa islii dukaamaan ku leenaha meeshaan xaqiiqatan xanuunka oo coronavirus waana saameeyey because hadda annaga laba bilood oo hadda lasoo dhaafay wax nooga yimid china ma jiraan stoogii hore un baan hadda maaragtay aan isku celcelinaa marka waxaa dhici karta haddii laba bil ay dhaafto in macnaha oo xanuunka sii jiro inuu saameyn badan nagu yeesho bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil axmed xasan shamuudin ku magac dheer marka hore horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursaddan ay v o a siisay oo aan uga warbixinayo xaaladda horta waxaa nasiib wanaag ah xilliga uu counterviriska uu ka dilaacayay china ganacsatada oo dhan waa xilligii ay soo laabatay oo china ay gelaysay fasaxa marka taas waa ilaahay mahaddiisa allaan ugu mahadinaynaa waxaa kaloo ilaahay mahaddiisa in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay dhammaan aan soo wada raranay alaabihiina hadda alxamdulilaah waxay aad macnaha waddanka si wanaagsan ay u soo gaareen oo wax hadda alaab naga maqan ma jiraan cabdulqaadir maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta xafiisyada tikidhada diyaaradaha ayaa isna ka warramaya saameynta
dadkii annaga kastamka noo ahay oo u safri jira xaggoo tikidhadu jiri jirna oo yaraaday iyo dadkii ka imaan jira intaba marka saameynta kaleeto jirto waxaa waaye ganacsatada kaleeto oo sida dharka iyo alaabaha kaleeto oo electroniga iyo keenaya macnaha in oo aaday u yaraatay macnaha wixii meesha laga keeni jiray sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiro oo yaraaday because of labada wadankaas oo cudurkii uu ka dilaacay iyo wadankanoo macnaha ka mamnuucay safarada diyaaradihii inta ka bixi jiro xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayaba way jiraan ilaa iyadi dhowr qofood oo tikidho u jarnaayeen oo tikidhadii iska kansaleen oo waxawaa way jiraan oo ka baaqda safarkii sababtoo diyaaradii dhammeed oo xagga diyaaradihii aadaya waxaa la yidhahdaa la istaajiyey marka tikidhadii u jarnaayo waxay ku qasbayeen marka in iska kansal gareeyaan in maadaama la isticmaali karin inkastoo afrika ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay shiinaha haddana saameynta suuqyada waaweyn weli ma aha mid u daran sida kuwa saamiyada iyo saliidda ee caalamka brofesor warsabe ayaa sababta sharaxaya runtaa weeye su-aal wanaagsan weye horta xanuunku wuxuu ugu yaryahay afrika ayuu hadda ugu yaryahay oo runtii dee laisleeyahay toloma kulaylka badan baa waxoogaa hoos u dhigaya qaarna ay leeyihiin war maya waan la sheeginuuna wuu iska jiraa xanuunka dad leeyihiin laakiin waa u badan tahay inay ay tahay inuu malaha ana weli aada u gaadhin safarkoona kuma badna wadamada markaan badarolka soo saarin haa wax badan buu tarayaa waxana wuu iska soo yaro noqon doonaa kolley laakiin wadamadaas aan wax soo saarin aad buu ugu fiican yahay masala hadda waxaa la sheegayaba waddanka shiinaha laftigiisa kambaniya yaryaro sifayn jiray bedroolka oo markii hore sifayntii aada hoos ugu dhigay iminka markuu bedroolka dhulka galay ee sacuudigii tartankii sii bilaabay ee haddana ay ku soo biirtay imaaraadkii inay aada ugu faraxsan yihiin oo ay bilaabeen inay aada u iibsadaan hadda saliiddii ay magaranaysaa ee ay ay ay ay sifaynayeen marka haa waa runtaa waddamadaas inuu wax u taro ayaa laga yaabaa laakiin meelaha uu aada u samayn doono waa yurub eshiyadii horu martay iyo north america ayaa ugu daraanaya latin america iyo africa waxoogaa inay yar dhaamaan kuwa kale ayaa dhici karta haddii la yidhaahdo ugu dambayntii xareed maax ayaa barnaamijka elayska u marsiiyey soomaalida fariintan waxaan kaloo ku dari lahaa niyahow waxaan rabaa in aan u sheego dadka shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaa dadku inta badan dad waxaan nahay meelo isugu yimaada isku meel wax ku cuna isku meel fariista dad badan oo waxaa jiro da ah dad badanoo caafimaadka waxa uu caafimaadkooda fiicnayn ayaa jira marka waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed oo dhinaca caafimaadka ku shaqa leh waxaan u sheegi lahaa inay arrintooda waajibaadkooda ka soo baxaan hadday noqoto waxyaabaha social media hadday noqoto meelaha soomaalidu isu isugu yimaadaan wacyigelin in la sameeyo sababtoo ah wacyigelinta hadda socota ah oy samaynayaan wasaaradaha caafimaadka ee maraykanku waa weeracyo grid loogu talagalay dadka ugaal wax ku cuno oo toban toban meel usoo fadhiista oo waxaasoo dhan maskaxda laguma hayo marka waxaan ka codsalaha idaacadaha oo idinkana hormud u tihiin dadka caafimaadka qaabilsan arrinta soomaalida iyo dadka in wacyigelin guud laga sameeyo intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadannay saamaynta dhaqaale ee xanuunka korona ee adduunka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a warar ka imanaya magaalada janaale ayaa sheegaya in halkaasi dagaal ku qabsadeen ciidamada dowladda soomaaliya kadib iskoorimaad ay la galeen maleeshiyada al-shabaab haarun macruuf ayaa qabashada janaale waxa uu ka waraystay guddoomiyaha shabeellada hoose ibraahim aadan najax walaal waa mahadsan tahay howlgalada gobolka shabeellaha hoose ka socda muddooyinkii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey sanadihiiba way socdeen waa taad ka warhaysa in deegaano fara badan oo gobolka shabeellaha hoose kamid ah kooxaha nabaddiidka ay ka dhibaateyn geliyeen shacabka laga dulqaaday adeegyo bulshana runtii laga fuliyey oo ay ugu horeysay sayiid iyo canoole ilaahay beriire elsalimi awdeegle sidaas lamid ahna ciidanka maanta waxay la wareegeen xaruntii caasimada argagixisada al-shabaab u ahayd gobolka shabeellaha hoose janaale marka howlgaladu waa howlgalo horeyba loo qorsheeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedna ay iska kaashanayeen oo runtii guulo waaweyn hadda laga soo waa gartay marka xaaladda janaale hadda maxaad nooga sheegi kartaa warar kala duwan baan ka maqlaynaa janaale xaaladeeda hadda waa degan tahay ciidamada waxay galeen magaalada la wareegeen xiliyadii duhurkii waxaa ka socda howlgalo ballaaran howlgaladaasna insha allahu tacaala ilaa amniga magaalada si guud ahaana looga xaqiijinayo way sii socon doonaa waa gartay bal waxaad wax yar nooga sheegtaa xaaladda ay milatarigu ugu tegeen janaale iyo dagaalkii la galay wixii khasaaraa iyo wixii kale
ciidamada runtii waxay ka hortageen intay ku jireen howlgalkan ay ku gaarayeen janaale qaraxyo fara badan oo waddooyinka lagu aasay oo kooxaha nabaddiidka ay ugu talagaleen inay ku jaraan isku socodka dadka ay ku dhibaateeyaan ciidanka ilaa iyo dhowr iyo toban miil ayay waddooyinka kasoo saareen sidaas lamid ahna ciidadoo howlgalka ay ku jiraan markay magaalada ay ku dhawaadeen oo magaalada janaale afka hore laga gala ah kooxaha maleeshiyaadka al-shabaab waxay isku dayeen inay ciidanka dagaalka la hor yimaadaan taasoo ay runtii ay ku guuleysteen ciidanka magaalada waxay u tageen runtii inay cadowgaan oo muddo fara badan halkaas u ahayd xarun dhexe oo ay kasoo abaabulaan dhibaatooyinka loo geysanayo shacabka soomaaliyeed ay ka dulqaadaan tiina way u fushay oo way u suurta gashay haddana magaalada si guud ahaan ay gacanta uga haadeen waa gartay warar baa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidanka markii ay magaalada galeen khasaarana uu jiro bal ka hadal arrintaas
qaraxyada waxaa jiray inkastoo howlgalku weli socdo aan runtii soo gudbin doono habka dhabta ah haddana waxaa jiray qaraxyo nimanka nabaddiidka ay kaga carareen magaalada oo ciidamada ay qarxiyeen gawaari qaraxyo lagu diyaariyey oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed oo ay ciidanka ka hortageen marka faahfaahinta kuwaas dib ayaan ka sheegi doonaa laakiin waa jiraa gaari gawaarida waaweyn ah oo qarax lagu diyaariyey oo kooxaha nabaddiidka ay ka carareen oo ciidanka ay qarxiyeen kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha shabeellaha hoose ibraahim aadan najax oo u waramayay haarun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waxaa maalintii labaad soconaya shir loogu talagalay saddex maalmood oo ay leeyihiin hogaamiyeyaasha kala duwan ee maamul goboleedka puntland ka soo jeeda waryaheena zahre ciidle nuur ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baa umahadsan tahay p o a shirka sida la socotaanba bishii labaad toddobadeedii ayaa madaxweynaha dowladda puntland wuxuu magaalada boosaaso kaga dhawaaqay in ay dadka reer puntland qaybihiisa kala duwan ay isugu yimaadaan shirweyne wada tashi oo ka dhaca magaalada garowe ee caasimada puntland shan iyo bishii saddexaad oo ku beegnayd shalay ilaahay mahadiis waxaa shirkiinu shalay ka furmay sidii loogu talagalay magaalada garowe ayna isugu yimaadeen qaybaha kala duwan bulshada iyo iyo iyo iyo dowladda iyo siyaasiyiinta puntland waxaa isugu yimid golayaasha dowladda hadday ahaan lahayd kuwa puntland iyo hadday ahaan lahayd kuwa dowladda puntland ugu jira golayaasha dowladda dhexe ee federaalka hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta hadday ahaan lahayd ururada bulshada itimada haweenka dhammaan qaybaha kala duwan ayaa isugu yimid waxaa kasoo qayb galay dad aada iyo aada u badan ku talagalka shirku markii hore wuxuu ahaa in shirka la isugu keeno ka sokow dadka dhegeystayaasha ah in la isugu keeno afar boqol iyo iyo iyo iyo lixdan iyo sagaal oo ah tiradii lagu aasaasay puntland hase yeeshee markii la arkay muhiimadda shirku uu leeyahay inuu wada helo wadafashi ballaaran iyo kasoo qaybgal ballaaran ee dadka reer puntland iyo sida dadka reer puntland ay u danaynayeen inay qayb ka noqdaan wadafashigaas furitaankii shirka shalay waxaa isugu yimid ilaa kun iyo sideed boqol oo qof ayaa isugu yimid ilaaha maanta iskalef shirkaas wuxuu ku kulmay si aada u qurux badan oo dadkuna hadaladooda ka wada jeedjeedan oo dhammaan laga wada hadlay dadku hadday ahaan lahayd isimada hadday ahaan lahayd golayaasha dowladda puntland hadii madaxdeeda hadday ahaan lahayd dowladda dhexe mas-uuliyiinta ka socotay golayaasheeda iyo kala duwan waxaa kaloo ka hadlay socday arrimaha bulshadii ka socday maantayna gelinka hore waxaa socday wala maaragta khudbadihii arrintaas la xiriiray gelinka dambe oo haatan aan soo hadlayo ay dadku uli fadhiyaana waxaa lagu jiraa wada tashiyo dadkii si gaar gaar ah loo fadhiyo oo macnaha guruba ay timadiyo gaara maxaa la yidhahdaa waxgaradkii kala duwanaa golayaashii dowladda puntland iyo kuwa ka socday dowladda dhexe intaba si qodobada shirka loo dhiraandhiriyo kadibna natiijo midaysan haddii lahayd na uga soo baxa
waan gartay wasiir marka shirku ilaa intee buu soconayaa intee loogu talagalay imise cisho inuu socdo ku talagalka shirka waxa wayna socdo saddex beri shalay uu furmay maanta uu socdo iyo beri waan arkaynaa markan inay kuwada kushadaan haddii waktigaa dhacdo in waktigeedii loo baahdo dowladda puntland diyaar ayay u tahay inay dadkeeda siiso fursaddaas taasi yeeshe kutalagalka waxa weeye in muddada saddexda beri hadii laaan inay kusoo gargeeyo waan gartay wasiir marka dadka iskugu yimid qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta ayay ka kooban yihiin go-aamada talada ah ee ka soo baxa shirkaasi halkeebaa la doonayaa in lagu fuliyo ma dowladda federaalka ah ee soomaaliya loo gudbinayaa ma dowladda puntland baa lagula talinayaa oo markaa iyagu dhaqan gelinaysa go-aamadaasi halkee la rabaa in lagu fuliyo waa maadsan tahay walaale sidaa la socotid puntland kasokowda inay qaybka tahay oo ay tahay dowlad kumida dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka haddana waa hanaan waxay ushaqeysaa sidii dowladda oo kale xukuumadda dowladda ayaa iyo madaxdeeda ayaa waxay mas-uul ka yihiin hirgelinta siyaasadda iyo gaaridda go-aanada siyaasadeed ee khuseysa inta dastuuriga ee puntland iyadoo sidaas tahay haddana shirkani wuxuu ku salaysnaa dad dalku maadaama muddo labaatan sano ah ay puntland soo jidhay wax badan oo duulaa lasoo gaaray waxyaala laga gaabiyana jidhay haddana ay soo noqdeen caqabado ay jiraan in dadka reer puntland ay xog dhada helaan talooyinkoodan ku darsadaan marka talooyinka kasoo baxa shirka mas-uuliyadda waxay saarantahay waxa weeye dowladda puntland iyo iyo hay-adaheeda inay fuliyaan hadday ahaan lahayd kuwa gudaha oo puntland gudaheeda iyo hadday ahaan lahayd kuwa la macaamilka dalka maxaa la yidhaha federaalka soomaaliya iyo dariiqooyinka loo marayo marka waa mas-uuliyad saaran fulinteedu madaxda dalka madaxda puntland iyo soomaaliyeed waan gartay mudane wasiir marka dabcan dadku isku wada fikir maaha isku wada aragti maaha arrimahana isku dhinac kama wada taagnaa sidee la iskugu keenayaa dadka intaa leeg ee kunka qofa fikradahooda iyo talooyinkooda si loo helo talo midaysan oo markaa lagu wada jaan qaadi karo reer puntland guud ahaan gaar ahaan hadda inta joogto hoolka oo kun iyo dhowrka boqol ahi waa isku fikri weye waxa mabaadiyada laga hadlayo waa mabaadiye ay ka midaysan yihiin haddii ahaan lahayd midnimadooda haddii ahaan lahayd horumarkooda haddii ahaan lahayd amnigooda iyo haddii ay ahaan lahayd dalkan soomaaliya federaalkiisa federaaliyinkiisa iyo juudigii laga soo maray iyo meesha maanta uu marayo aragtida ay ka qabaan waa arrin ay u midaysan yihiin kuso lagu soo talagalay ayagoo ku midaysan haddana in ay isdhegeystaan xaaladda meesha maraysana wixii ka dhiman looga warramo kadibna si wada jira ay talooyinkoodana ugu daraan go-aan midaysan haddii lahayn laga qaado Eh, wasiir sidaad la socoto dunida oo dhan waxaa laga digayaa kulamada dadka ugu tirada badan ay iskugu imanayaan wadamada qaar waxaa la joojiyay xataa salaadihii jamaca ahaa in la iskugu yimaado waxbarashadii marka dadka kunka ka badan ee aada howl qura ku wada xarayseen caafimaadkooga sidee uga taxadirteen maadaama xaaladda cudurkan coronavirus ay dunidao dhan imika saameyn ku yeelatay ugu horeyn ilahay waxaan ka baryanaa in wixii shar oo dhan ilahay naga qabto guud ahaan innagoo dhan gaar ahaana hadda dadka shirkaas eh, ku jira laisu keenay ay dhici karto inay dad walwalka nabshayaan isugu yimaadaan meel dadka kordhiya coronavirus keliya maaha laakiin fayrasyo kaloo badan baa iska jiro ay dhici karto dadka inay iskaxsiin karaan laakiin ilahi naadiis waxaa inaan eh, kula wadaago dadka soomaaliyeed oo dhan la wadaago in la sameeyey maxaa la yidhaha juhdi badan si lagu hubiyo waxyaalaha eh, diyaar ku ah goobta oo la soconaya dadka xaaladooda mar walbana kormeeraya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad waxa uu khadka telefoonka isagoo garowa ku sugan ugu waramayey zahra ciidla nuur
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana la socodsiinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno viruska corona oo kusii faafaya dalkan kanada uu ku yeeshay dadka reer kanada gaar ahaan soomaalida gobolkan ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan kanada ayaa laga helay tirada ugu badan ee xanuunkan oo hadda la xaqiijiyey in ka badan boqol labaiyo afartan qof oo qeyb ka ah tirada guud ee dadka xanuunka laga helay oo gaaraya ilaa saddex boqol oo qof tiradan ayaa kordhi karta saacad walba sayna maxamed xuseen oo madax ka ah xarunta lagu daryeelo dadka da-da ah ee western village senior center ayaa marka hore barnaamijka qurbi u sharaxaysa saameynta guud runtii aad iyo aad ayaan cabsi hadda noo soo gashay markiiba prime ministerkeena xaaskiisa laga helay marka runtii aad iyo aad ayay difficult lifeka uga adag tahay sababtoo ah dukaamadii cunadii laga dhammaystay waa inaan orodnaa maantao dhan cunno gad safaa lagu jiraa biyihii caddaay waa la la-yahay warqadihii musqulaha waa la la-yahay dukaanka ho- koox kooxa dadka loo daayana markii kooxdan soo baxdo ah, kooxda kale la dayna wax aanan weligeena arkin oo aanan maqlayna aragnay cunno la aruurinayo oo dukaamada laysku dilaa sida safkii waagii soomaaliya sokorta loo geli jiro oo kale camal ah meeshaan ka taagan ilaahay subxaan qaadir waxaan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo dhibaatooyinka uu sababay viruska corona waxaa ka mid ah shaqo yaraan soo wajahday dhalinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo badankood ku shaqaysta wadada gawaarida loo yaqaano uberka ee u shaqeeyo sida tagaasida kadib markii khubarada caafimaadku ay ku taliyeen in qofkii awoodo uu ku nagaado guryaha waa kan mahad cabdi maxamed oo loo yaqaano indhacadde oo ka mid a dhalinyaradaasi oo la hadlay barnaamijka qurbe Een, bismillaah walaahi wuxuu ku yeeshay saameyn badan oo macnaha xagga dhaqaalaha iyo xaggii dadka isku socodkii oo dhan ayuu ku yeeshay saameyn Een, sababtaasna waxaa keenaysa inay dowladda ku dhawaaqday inay tiri macnaha dadka guryahooda ha joogaan Een, dadkii la qaadi jiray badanaa iyo dadkii safri jiray intaba ma socdaan dadkii ka- meesha soo geli jiray iyo kuwii bixi jiray kulligood ma jiraan marka saameyntaasuu ku yeeshay dhaqaalihina hoos u dhacay boqolkiiba sagaashan wadooyinkan waa iska firaaqa magaaladana waa boqolkiiba konton firaaqo waaye laakiin still dadka qaar way shaqeeyaan dadka qaarna xoogaa ayagoo ka cabsanaya fayraskii ayay macnaha guryahooda iska joogaan kuwa shaqeeya ee dhalinyarada uberka wada ama tagaasilayda ee dareenkooda ka waran marka qof uu usoo koro iyadoo haddana xanuunkan iyo isqaasiinteeda laga sheekeynayo dad laga yaabo airboor inay kasoo degeen dad laga yaabo inay magaalo kale ka yimaadeen qofka cabsida soo wajahda ka waran marka qof uu soo koro kuwa shaqeeya ay ku dhiiraday inay shaqada sii wadaan xitaa Een, horta aniga waxaan ka mid ahay een, kuwa shaqeeya haddana saas oo tahay een, sometimes cabsi waa dareemi because markii waddankii aad joogto dadkii dhan ay cabsanayaan oo wixii lagaga sheekeynayo barnaamijkii uu macnaha yahay barnaamij jiro sax ah haddana annaga maadaama dad muslin aan nahay waxaan aaminsannahay in macnaha waxa wixii ilaahay kan mar walba ay noo qoran yihiin marka oo aanan shaqadeena u baajin karin wax macnaha la sheegay hadda inay jiraan oonan hore weli u arkin laakiin stiil annaga waa shaqaysanaa oo shaqadii waa wadnaa laakiin kolley waxaan rajaynaynaa marka inay noqon doonaan wax iska dhammaada insha allah sidoo kale dad badan ayaa baajiyey safarro ay horey u goosteen tikidhka diyaaradaha oo ay ku tegi lahaayeen dibadda maadaama la gelayo fasaxa gaaban ee bisha maaj sida yaasiin abiikar uu u sheegay barnaamijka qurbe saamaynta uu ku yeelan karo bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan kanada ayaa waxa ay tahay mid culeyskeeda leh waxaa jiray dad badan oo u diyaargaroobayey in ay u baxaan safaro gaaban xilligan lagu jiro march brega taasoo aysan suuragal noqonin safaradaasi inay dadkani hadda baxaan waxaa kaloo jirta soomaali badan oo ku nool dalka maraykanka oo xiliyadan kolka la gaaro iman jiray dalkan kanada si ay usoo booqdaan eheladooda iyo axsaabtooda ku nool dalkan taasina ma aha mid suuragal ah maadaama dowladan kanada naftirkeeda ay xakameynayso isku socodka dadka xuseen sidaad la socoto waxaa kaloo jirtay soomaali badan oo tigadho u go-naa una socda qaaradaha kale ee adduunka inay ayaga naftirkooda safaradooda dib u dhigteen oo ay baajiyeen oo aysan bixi karin waxaa kaloo ayaa naftirkeeda suuragal noqon doonta ama dhici karta haddii cudurkani uu sii socdo in fasaxyadii bisha juun kolka la gaaro dadkii safri lahaa oo dhan safarada ay ka wada baaqdaan kuwa iman lahaana ay ka wada baaqdaan oo kulli safaradooda dhan ay dib ugu wada dhigtaan taasi naftirkeeda waxay noqon doontaa mid dhibaatadeeda leh walow xukuumaddan dalkan kanada ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay u xakameyn lahayd faafida cudurkan islamarkaana ula tacaali lahayd dadka qaba cudurka fayraska corona ayaa la sheegay inay u nugul yihiin dadka da-da ah haddaba sayna maxamed xuseen ayaan mar kale weydiiyey wacyigelinta ay wado xaruntooda haddaan nahay western village senior center waxa waaye aad iyo aad ayay noo saamaysay sababta oo dadka waayeelada ah hadda waayeeladii waa inaan mar walba gacmaha iska soo dhaqa aan dhahno waa inaan waraaqo ku dhejinaa waa in bahal lagu fiiriyaa jiro fever inay leeyihiin in kale waa inaan habeenka wacnaa oon dhahnaa haddaa qandhantaa beriha imaanin marka waxaaba laga yaabaa wiiga soo socdo mandhayda soo socoto inaan one week iska xirno for safetyga seniorka because seniorka waa dadka ugu daciifsan oo wax gaarayaan haddii oo dhibka yimaado laakiin aad iyo aadaan u wacdigelinaa habeenkaas waan wacnaa qandha maa ku hayso subaxda waa wacnaa qandha maa ku hayso waa weydiinaa su-aalaadka markaan weydiinay ka jawaabaan aan dhahnaa waan imaan kartiin haddii kalena waxaan dhahaa iska jooga haddii aadan fiilgarayn inaad caafimaad darro aad dareemaysid wallaahi soomaalida horta dad islaam ahaa nahay maasha allah tabaarak allah iimaankeenaan qabnaa waxaan ognahay maalintai dhimashada noo timaad inaan dhimanayno laakiin saasay tahay soomaalida aad iyo aad ayaan ma arkin oo isu wacdigeliyohaynaa oon qof walba dhahohaynaa ayaan gacanta layska salaamin ee gacnaha xabadka uun gacanta laysu saara ama gacanta kor ha laysaga taago marka salaanta waa lagu kala qaadaa hawada waa lagu kala qaadaa marka waa la yaabaya soomaalida aada waxaaba nagu dhaca beegagaa nagu dhaca marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu waxaan dhinac naga marsiiya insha allah kulamadii baarlamaanka iyo ciyaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyey sidoo kale jaamacado lix gaaraya oo ay ka mid yihiin york toronto iyo ottawa ayaa joojiyey fasalladii ardayda halka dugsiyada waxbarashada oo isniinta maanta ah gelaya hal toddobaad oo fasaxa gaaban ah ee bisha maaj loogu kordhiyey laba toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada kadib fasaxa waxaana suuragala in lagu kordhiyo toddobaadyo kale suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer halka meelaha qaarna ayba ka dhammaadeen adeegyada qaar wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha dowladuna waxay fartay dadka kanadiyanka ee ku maqan fasax dibadda ah inay dhaqso kusoo galaan dalka maadaama ay jirto cabsi ku aadan soo rogista xaalad deg dega dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oan kusoo qaatay saameynta coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka kanadiyanka gaar ahaan soomaalida intaan mar kale kulmi doonno waxaa idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi qurbe halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna aan ka codsado jacfar kukaay oo stuudiyaha igu heliya bal inuu qodobadii warka caalamka u doorqaroonaa inoo dulmaro mahadsaned xuseen gaari lagu xidhay walxaha qarxa ayaa shantii galabnimo ee maanta waxa uu ku qarxay bartamaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso goobjooge ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi aanay cidina wax ku noqon ciidamada ammaanka ayaa waxa ay v o eda u sheegeen in qaraxan lagu xidhay gaari uu lahaa nin ka tirsan ganacsatada puntland hase yeeshee gaariga keligii uu qarxay oo aanay cidina waxba ku noqon dhacdadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa kadib markii habeenkii xalay ahaa huubiyayaal lala beegsaday xaafadaha ka agdhow madaxtooyada boosaaso oo ay xarun ku leeyihiin qaar ka tirsan ciidamada b s f ta maamulka puntland ayaan weli waxware ka soo saarin qaraxa iyo hoobiyeyaasha lala beegsaday gudaha magaalada boosaaso saraakiil sarsare ayaa maanta sheegay in la xaqiijiyey in xanuunka coronavirus uu gaaray ugu yaraan soddon waddan oo ka mid a afar iyo kontonka dal ee qaaradda afrika digniinta ugu badani waxa ay maanta ka timid waddanka soomaaliya oo mas-uuliyiinta caafimaadku ay xaqiijiyeen in kiiskii ugu horreeyey laga helay mid ka mida dad ka soo laabtay wadamada xanuunkaasi uu ka jiro wakaaladda wararka a p ayaa sheegaysa in kiiskaasi laga helay soomaaliya uu mas-uuliyiinta qaaradda walaac fara badan ku hayo soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay ka mid tahay wadamada afrika kuwooda ugu liita dhinaca caafimaadka
aad ayuu mahadsanyahi jacfar kukaay oo inala socodsiinaya wararkii caalamka u door qoran halkaad kala socotaanna waa v o a haatan aynu ku wada darsanno codka fanaanka sahal songo
caddu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii gadan haata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daajacaylo caddu markii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii gadan haata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daajacaylo jacaylo marhadan idahaabiyo gaaro fogo lahayno marhadan dahaabiyo daar foqulahayno oo ididi badnay jirin dolar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda jacaylo marhadan dahaabiyo daar foqulahayno marhadan dahaabiyo daar foqulahayno oo cidi badnay jirin dolad imaanayn danyar igu xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda
macaan ee sahal songo iyo heestii jacal yahuida waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo jacfar kowkaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
marhadan daweynahay diintiyo cibaadada marhadan weynahay diintiyo cibaadada sagoodan u lexdo rabbi baan tusanayaa dembi dhaaf sanaya igu daajacaylo dembi dhaaf sanaya igu daajacaylo marhadan daweynahay diintiyo cibaadada farxadan daweynahay diintiyo cibaadada sidoodan u lexdo oo rabbi baan tugsanayaa dembi dhaafcodsanaya igu daa jacaylo dembi dhaaf codsanaya igu daa jacaylo marhadan dhahabiyo harafogolahayno marhadan